halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america si toosa waxaad nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobankiyo koob iyo soddonka mitrband efemyada magaalooyinka qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimce laba-iyo tobanka bisha abril sannadka laba kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa lixda iyo barka subaxnimo idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab iyo haaruun macruuf
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah warbixin iyo falanqayn ku saabsan qalalaasaha ka socda dalka suudaan ma laaban doono shacabku waxaa laga yaabaa yani inay marka u dambaysa lis-afgarto laakiinse shacabku ma ogola ilaa la wareejiyo xilka si nabada loo wareejiyo
sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijkeenii toddobaadlaha ahaa ee amuuraha islaamka qodobadaas iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo marka horese warkii dunida wasiirka maaliyadda ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa la filayaa inuu maanta ku baaqo in wadamada iyo hay-adaha deynta kule soomaaliya ay lacagahaasi ka dhaafaan iyagoo taasi u cuskanaya gargaarka biniaadminimo mid ka mid a hay-adaha maaliyadda ee dalkan maraykanka ugu waaweyn ee lagu magacaabo jubilee u s a ayaa sheegtay in boqolkiiba lixdan dadka soomaalida ay ku noolyihiin saboolnimo iyadoo dhinaca kalena waddanku uu la luudayo deymaha culus ee lagu leeyahay soomaaliya ayaa lagu leeyahay afar dhibic lix bilyan oo dollar deymaha badankood waxaa soomaaliya ku leh wadamada maraykanka faransiiska talyaaniga iyo weliba hay-adda lacagta adduunka i m f iyo bankiga adduunka wasiirka maaliyadda ayaa la filayaa maanta inuu khudbad ka jeediyo macadka nabadda ee dalkan maraykanka waxaana uu ka mid yahay wasiirku wafdiga uu hogaaminaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee ku sugan magaalada washington d c ra-iisul wasaaraha britain teresa may ayaa la gaartay midooda yurub heshiis muddada loogu kordhinayo britain oo ku eg ilaa iyo koob iyo soddonka oktoobar muddadan ayaa ka badan afar bilood xilliga kama dambaysta ah ee loo qabtay britain inay kaga baxdo midooda yurub may ayaa khamiista sheegtay in ay xilliga cusub ee kama dambaysta ah ogolaatay kadib markii wasiirada midooda yurub ay aqbaleen dalabkeedii ahaa in ururka uu nasaqo wakhtigaasi haddii ka hor baarlamaanka ingiriiska uu ansixiyo istaraatiijiyadda cusub ee ay kaga baxayaan midooda yurub muddo kordhintan ayaa ah tii saddexaad ee midooda yurub ay u sameeyaan ka bixidda britain
dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay taageerayso in dowladda ku-meel gaarka ee suudaan ay ogolaato rabitaanka dadka ayna kala shaqayso dhammaan dhinacyada waddankaasi sidii xukunka uu gacanta ugu geli lahaa hoggaan rayid ah maraykanku waxay cambaareeyeen xadgudubyada ay ku dhinteen in ka badan labaatan qof oo rayida waxayna ugu baaqeen dhinacyada inay ka fogaadaan wixii khilaaf keenaya hadalka maraykanka ayaa imanaya uun saacada kadib markii milatariga waddanka suudaan ay sheegeen inay xukunka ka qaadeen madaxweyne cumar xasan albashiir oo oo muddo ku dhow soddon sano kasoo talinaya waddankaasi warbixinta waxaa magaalada qaahire nooga soo diray xuseen saxnuuni tv-ga qaranka dalka suudaan ayaa sheegay in wasiirka gaashaaniga dalkaasi cawad bin coof si rasmi ah loogu dhaariyey inuu noqdo madaxa golaha milatariga kumeel gaarka ah ee xukumaya waddankaasi xili dalkaasi weli si weyn ay uga socdaan dibadbaxyada lagu diidan yahay milatariga iyo siyaasiyiinta ka tirsanaa nidaamkii cumar albashiir sidoo kale tv-ga waddankaasi ayaa lagu baahiyey abaanduulaha ciidamada dalkaasi jenaraal kamaal cabdulmacruuf in loo magacaabay ku-xigeenka madaxa golaha milatari ee labada sano maamulaya dalkaasi golaha milatariga ee kumeel gaarka ah ayaa la dhisay maalintii shalaya kadib markii xukunka laga qaaday madaxweyne cumar xasan albashiir oo dalkaasi xukumayay muddo soddon sano ah dhinaca kale banaanbaxyo lagu diidan yahay guud ahaan maamulka ka haray madaxweyne albashiir iyo golaha milatariga dalkaasi ayaa ka dhacay magaalada khartuuma iyo magaalooyin kale oo ka mid ah dalkaasi dibadbaxyaasha ayaa ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah guud ahaan milatariga iyo waxa ay ugu yeereen haraadiga dowladda albashiir qaar ka mid ah dadka ka qaybgalay dibadbaxyada xalay ka dhacay dalkaasi ayaa tiviyada maxalliga waddankaasi u sheegay gebi ahaanba ay doonayaan in xukunka lagu wareejiyo xukuumad rayid ah maxamed cabdalla oo ka mid ah dadka xalay isugu soo baxay afaafka hore ee xarunta milatariga dalkaasi ayaa yidhi annagu dalabkeennu waxaa weeye inaan helno xukuumad madani ah ama rayd ah taasina waxay ku imaan kartaa inay dhacaan doorashooyin xor ah oo xalaal ah annagu waxaan ka soo horjeednaa ayuu yidhi guud ahaan dadka la soo shaqeeyey albashiir iyo xitaa golaha milatariga ee uu madaxa ka yahay cawad bin cawf xeelleerayaasha dalka suudaan iyo guud ahaan khubarada dalalka carabta ayaa welwel ka muujiyey xaaladda uu wajahayo dalkaasi albashiir kadib haddaba maxamed bulay maxamed oo ka faalooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya dhabaha uu qaadayo dalka suudaan mar haddii dibadbaxyaasha weli ay ku adkaysanayaan inay sii wadayaan mudaharaadyada laba sano dastuurkii waa lalaaday dalka laba sano waxa weeye marxalad kala guurah buu ku dhawaaqay dhinaca kale waxa weeye arrintaas mudaharadayaasha afartii bilood u dambeysay dalbanayay in sistamka la bedelo arrinta aad bay uga soo horjeesteen oo waxay taagan yihiin nidaamkii weli waa joogaa oo waxaweye cawad bin cawf oo wasiirka difaaca ah waxuu ka tirsan yahay nidaamkii albashiir marka wax badan isma aysan bedelin bayaan ay soo saareen waxawe iskaashatada xirfadlayaasha oo soo hogaaminayay mudaharaadadii suudaan ka dhacay waxay sheegeen inaysan yacni tallaabadan la qaaday aysan u cuntamin inaysan sawradii dhammaan waxaa lagu balansan yahay jimco ah in mudaharaado kuwii hore ka waaweyn ay dhacaan waa bilow isjiidjiidkan iyo waxaweye khilaafkan soo jirah oo kacdoonkan ka dhashay sida muuqatana waxa weye ma laaban doono shacabku waxaa laga yaabaa yacni inay marka u dambaysa lis afgarto laakiinse shacabku ma ogola ilaa la wareejiyo xilka si nabada loo wareejiyo oo lagu wareejiyo dad madaniyiina ma yeeli doonaan kamana dhaqaaqi doonaan wadooyinka iyo meelahay ku mudaharaadayaan maalintii shalay ayay ahayd markii milatariga dalka suudaan ay sheegeen in xilka ay ka tuureen cumar albashiir oo dalkaasi xukumayay muddo soddon sano ah islamarkaasina ay ku xireen meel aamin ah albashiirka suudaan ayaa xilka laga qaaday kadib markii dalkaasi ay ka socdeen dibadbaxyo muddo afar bilood ah kuwaasoo ay ka qayb galeen dhammaan qaybaha bulshada ee dalkaasi inka badan labaatan qof ayaa ku nafwaayey intii ay socdeen iska hor imaadyada u dhexeeyey ciidamada iyo dibadbaxyaasha dalkaasi xuseen saxnuuni v o a qahira
haddaba madaxweyne cumar xasan al bashiir ayaa noqonaya hogaamiyihii labaad ee afrika bishan gudaheeda si dirqi ah xukunka looga riixo horraantii bishan waxaa isna sidaas oo kale ay bannaanbaxayaal xukunka uga tuureen madaxweynihii aljeeriya cabdicasiis butafliiqa oo dalkaasi ka talinayay labaatan sano cumar xasan al bashiir isna waxa uu talada hayay ku dhowaad soddon sano haddaba maxaa keenay xukun jacaylka madaxdan arrimahan ayaa haaruun macruuf uu wax ka weydiiyey rofeor maxamed mukhtaar oo taariikhda africa iyo carabta ka dhiga jaamacadda savana state university ee gobolka georgia ee dalkan maraykanka la-aanta siyaasadeed iyo inuu qof keliya muddadaas ku dheganaado sidaa u dheer xukunka maxay tahay sababtu gobonnimada markii la gaaray labada dalba markay gobonnimada gaareen yani way isu dhow yihiin suudaan baa horeysay konton iyo toddobadii algeria labaiyo lixdankii markii gobonnimada la gaaray waxaa imaanaysa maamuladii kowda meesha qabtay ayaa waxay bilaabeen inay ku adkaystaan maamulka markaasaa waxaa dhacay intaas soo jeer baa labada dalba inqilaabyo military ay ka dhaceen marka labada dalba runtii maamullo military oo aada mucangag u ah ayaa soo maray waxaa kaloo la yaab leh labada wadanba in milatarigu ay soo farageliyeen si uu isbedel u dhaco inkastoo algeria hadda guddoomiyihii baarlamaanka ay dooratay haddana milatarigu ilaa ay soo farageliyaan madaxweynuhu niyaddiisa ma bedelin suudaanna waan ognahayba milatariga ayaa qasbay inkastoo dadkii mudaharaaday ay leeyihiin milatari milatari ma bedelayo oo aysan arrintu weli dhammaanin maxay kula tahay doorka raggan milatariga horta waa guul mudaaharaadyadaan iyo banaanbaxyadan maaragtay labada dal ka dhacay oo ku adkaystay yani waxyaabihii ay ba ku baaqayeen inay isbeddel dalkooda u keenaan militarigu yani haddii sida hadda ay yeeleen ay maxaan idhahda ay ka dhabeeyaan oo ah inay u daneeyaan baaqa iyo danaha iyo dareenka dadweynaha ay ay muujiyaan inay gacan siiyaan hadday taasi ka dhabeeyaan oo aysan maaragtay wax muquunin iyo amar ku taagleen iyo aysan la imaanin waxaan kolleyba rajaynaynaa in maaragtay sidai hadda ay ku baaqeen ilan muddo muddoay qabsadeen yani algeria waxay tiri sagaashan beri gudahoodii baan maaragtay ku samayn doonaa doorasho marka waxaan u dhiibi doonaa madani nidaam madani baan keeni doonaa hadday ka dhabeeyaan sudan way ka badsatay oo sidaad arkaysa ilaa laba sanoay gaarsiiyeen yani hadday ka dhabeeyaan runtii way ficnaan lahayd laakiin run ahaantii saansaanta muuqata ayaa waxay tahay yani mar hadday dadku military yihiin yani waa kudka guuro qanjo guur waxay soomaalidu tiraahdo waayo siaad sheegaysay yani askari askari ku bedel ayaa meesha u ekaanaysaa yani dadkan hadda meesha madaxda ka noqday ama hadda ku meel gaarka ah transitionka isheeg ninkan bin auf oo kale oo suudanka sudan udhiisi baa waxa waaye calaamatu su-aal baa saaran oo wuxuu ahaa qof maaragtay daarfuur dagaaladii janjawiidka ku jiray baa laleeyahay albashiir ayuu ku ku xigaayo wax u dhaama ma imaanayso kuwan algeriyiintu waa sidaa oo kale nimankan hadda prime ministerka iyo noqday waa dadkii un butsaliiqa u shaqayn jiray un weeye waa gartay su-aashay ugu dambaysa kacdoonkii la magac baxay gugii carabta ee tunisiya ka bilowday ee zayn alcaabidiin bin cali xukunka looga tuuray weli ma noolyaha la dhihi karaa kacdoonkaasi kacdoonkaasi waa waa la dhihi karaa waa la dhihi karaa qolooyinkan dadweynahan hadda maanta ka kacay sudan iyo algeria inay ka qalan daaranayeen waa wax dhici karayo waayo kacdoonkaasi udhiisi yani bilowgiisii ilaa ilaa bartamihiisii si oo wuxuu ku socday oo ah kacdoon oo dad madaniyiin ah oo maxaa yidhahda rabo dalkooda iyo inay bedelaan waxayna bedelayeen kuwan oo kale un bay ahaayeen masalan mubaarak soddomiyo sano halkaas iyuu haystay bin bin abdiin sidaas oo kale khadaafi kaba daran yacni waxyaabahaas way wada wadaagaan kacdoonada noocaasihi hase ahaatee kacdoonkii arab spring markii dambe si kalo iyo u bedelmay oo u qaldamay waxaan jecelnahay ama aan rajaynaynaa kacdoonkan hadda sudan iyo algeria inuu ka faa'iidaysto qaladaadyadii dhacay guushii oo arab spring laga filayo uu keeni kari waayey in ay kuwan ka faa'iidaystaan oo run ahaantii dalalkooda ay u keenaan guulo oo maxaa yidhahdaa isbeddel weyn oo madani ah aan military ahayn waayo kii ka dhacay masar iyo iisheeg libya libyadeeda iska badaa masar waxay keentay un yani askari askari ku bedel bay noqotay maaragtay mubaarak markii meesha laga qaaday ninka hadda jogo sisi waa another mubaarak ama kasii liita weeye marka rajada waxa weeye waxaan ku rajo weynahay run ahaantii yani isbedelo maxaa yidhahda siyaasi ah dhaqaale ah bulshadeed in kacdoonadan africa inay usoo jiidayaan rajada aad bay u weyn tahay askartuna inay iska ilaaliso ceebihii weligood ay lahaan jireen oo noqday hadda wax duug ah inay iska ilaaliyaan ay dalka ku wareejiyaan nidaam siyaasi oo madani ah
rofesor maxamed mukhtaar oo taariikhda africa iyo carabta ka dhiga jaamacadda savana state university ee gobolka georgia ee dalkan mareykanka ayuu ahaa wuxuu u waramayey waryaheenna haaruun macruuf
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington iyadoo uu gebagaba ku dhow yahay xilli dugsiyeedka waxbarashada ee sanadka ee dalkan maraykanka ayaa waxaa aad u yar tirada ardayda soomaalida ee iskuullada ka dhigata dalkan maraykanka ee hela deeqaha waxbarasho ee jaamacadaha waaweyn ee dalkan haddaba waxyaabaha sababa arrimahaasi ayaa wariyahayaga cabdiqaadir samakaab waxa uu ka waraystay maxamed cali roble oo ka tirsan dugsiyada dadweynaha ee magaalada seattle ee gobolka washington ee dalkan maraykanka ugu horreynna waxa uu weydiiyey waxa ugu wacan inaysan ardayda soomaalidu helin deeqaha waxbarashada
runtii deeqadaha waxbarashada waxay ku xiran yihiin inta badan jaamacadaha waxay sameeyaan ardada high schoolka dhigato ma gaaraha markay yidhaheen graedka laba iyo tobanaad markay yidhaheeno ay waxay sameeyaan xulasho ardadii waxaa arkaysaa markaas waxay ka xulanayaan ardada buntada fiican qabtay xulanayaan gaar ahaan ardada wadato dhibcaha four point three point five inta ka sareyso gaar ahaan waxay fiirinayaan ardada wadato sayniska maadka iyo luqadaba taas waxaa arkaysaa ardada soomaaliyeed intooda badan markay iskoolka dugsiga sara dhiganayaano maadooyinkaas xoogga ma saaraano taasaa keenta in ay waa ay waayaan deeqaha waxbarashada laakiin waxa uu ognahay in deeqaha waxbarashada xataa intaas keliya lagu helin laakiin lagu helo waxyaalo kale sida waaridkoo dakliga siduu yahay iyo ayagoo madabka madabka madowga ah iyagoo qaarkood xataa way xaq u leeyihiin in waalidkood waxbarasho hore ayna helin fursadahaas kulli waxaa hogaaminaayo ardayga markiisa hore inuu la yimaado buunto fiican gaar ahaan xisaabta iyo seenatka si oo ku helaano jaamacadaha deeqaha waxbarashada taas ayaa keenta soomaalida intooda badan inaan helin deeqaha waxbarashada
maxaa keenay inay xoogga saari waayaan ama ay ku dadaali waayaan maadooyinka aad sheegtay inay muhiim u yihiin si ay dhibco badan ugu baasaan imtixaanka runtii ardada intooda badan wiilasha gaar ahaan waxaa arkaysaa fasalka sagaalaad markay soo galaano waxaa arkaysaa cunuga dhalinyarada ahaay oo wiilka yaraay in waxbarashada inuu xoogga saareenbo isla markiina in qaabka waxbarashada waalidiinta inay fahmeenbo haddana waxaa arka dhalinyarada intooda badan waalidka iyo dhalinyarada ina farqi weyn u dhexeeyabo inaan jirin wax ku hogaaminayo in ardayga marka oo bilaabo fasalka sagaalaad buunto fiican keeno inta badan waalidiinta waxay baraarugaan markuu ardayga tago fasalka laba iyo tobanaad markaas wakti ay ay waxba laga qabanayn waayo
hadalkaaga waxaa ku jirtay in daqliga waalidka iyo midabka ay qeyb ka tahay bal noo faahfaahay arrinkan runtii hadda magaalada degana siyaasal waxaa ku yaalla guryo badan oo ah guryaha loogu talagalay dadka qoysaskooda ay daqligooda yaryahay kuwaas waxaa arkaysaa dad badan oo soomaaliyaa degan runtii guryahaasna waxaa arkaysaa waxa ku wareegsan kulli environment cimilada ku wareegsan inayhan cimilo u ansaxayso waalidka in ay iskuolka geeyaan isla marka waxaa arkaysaa caruurta soomaalida gaar ahaan dhalinyaradii in ay maqleen waalidkiiba ayna dhegaysanayn waalidkiiba taasaa waxay keenta xataa in maadaama waalidka dhegeysan waayaano in ay faxaano sharciga jebiyaano isla marka waxaa arkaysaa wiilal dhalinyaraha waxaa arkaysaa iyo qaar hadda gabdhaha kamida in ay dukaamanka markay tegaayaan ay wax dhacaayaan wax xoogaayaan waxaa arkaysaa qaarkood dambiyo badan ay gelaayaan xabsigaa loo diraya qaarkood waxaa arkaysaa waxay ku xirmayaan waxuu ahaay burcad iyo gaangis runtii waxaan la yaabay dhalinyaro badan oo soomaali ah waxaa arkaysaa oo gobolada wareegayo dambiye meel ka gelayan waa ka cararaan gobolka kala tegayan carruurtii kale oo deganeed oo fiicneed ay u deg ay xumeynayaan taasi ay barayaan gaangis iyo waxyaalo kale aan loo baahnin ma jirtaa waxyaabo ay u baahnaayeen ardaydan oo aysan helin si ay ugu guulaystaan hadafkooda oo iyaga keliya aan eedda loo saari karin runtii ardada keliya maaha hataa waalidka mas-uuluu ka yahay in horta qaabka waxbarashada waalidka qaabka waxbarashada inay bartaana loo baahan yahay isla markiina farqiga u dhexeeya waalidiinta iyo carruurta dhalinyada xagga dhaqanka waa in la bedelaa isla markiina waxaa loo baahan yahay jaaliyadaha soomaaliyeed xataa inta waxaa ku yaala jaaliyada fiican oo runtii oo wax qabto sida jaaliyada somali community service east african community service iyo somali civic task force oo runtii oo tutor program school program oo caruurta siinaya arkaysa laakiin waalidiintii inay keenaan ayaa loo baahan yahay
kaasi waxa uu ahaa maxamed cali roobleh oo ka tirsan hogaamiyaasha waxbarashada soomaalida gobolka washington ee dalkan maraykanka waxa uu waramayey waryahayaga cabdiqaadir samankaab halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america
markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii amuuraha islaamka waxaa inoo haya waryaheenna xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka xaaladda dalka liibiya ayaa maalmihii u dambeeyey aad u cakirnayd iyadoo ciidamada daacadda u ah generaalka awoodda badan ee khaliifa xaftar ay weerareen caasimadda tripoli halkaasi oo ay gacanta ku hayso dowladda uu caalamku aqoonsan yahay dagaaladan soo cusboonaaday ayaa keenay in qaramada midoobay gaar ahaan ergeyga xogayaha guud u qaabilsan liibiya khasaan salaame uu dib u dhigo shir qaran oo loo ballansanaa toddobaadkan inuu dhaco hay-adda caalamiga ah ee xasaradaha ee i c g oo ah mid madax bannaan oo ka shaqaysa ka hortega xasaradaha iyo dagaalada ayaa ku baaqday in dadaal dhab ah laga galo arrinta liibiya si looga hortago dhiig badan oo ku daata claudia gazini oo ah khabiir hay-adda ka tirsan ayaa sheegtay in wadahadal siyaasadeed oo loo dhan yahay loo baahan yahay kaasi oo aan ku koobnayn oo keliya ra-iisul wasaare faiz al siraaj iyo jenaraal khaliifa xaftar What the UN needs to do is not only uh, broaden the, the number and of people involved in the negotiations uh, and reflective of the multiplicity of Libya's political factions, but needs to change.
waxaa looga baahan yahay qaramada midoobay ma ahan oo keliya inay badiso tirada dadka ka qayb galaya wadahadalka laakiin waa inay shaxda beddeshaa si ay suuragal u noqoto in aysan siyaasadda keliya ku koobnaan laakiin waa in siyaasadda milatariga iyo dhaqaalahaba ay ka hadashaa gaziini ayaa intaasi ku dartay in qaramada midoobay looga baahan yahay in wadahadalladan cusub ay iyadu gacanta ku hayso iyada oo kaashanaysa midowda yurub iyo maraykanka i c g ayaa warbixin ku sheegtay in looga baahan yahay abbaanduulayaasha maleeshiyaadka ku dagaalamaya libiya in ay deg deg u wada fadhiistaan islamarkaana ka wada hadlaan xoojinta ammaanka caasimadda The battle is still widely wide open. The problem is that both sides, the Haftar side and the Tripoli Misrata side, are, are digging in and appear to be uh, keen to carry out a full out war. Uh, that for the Haftar side means the complete capture of Tripoli, and for the Tripoli side means, uh, you know, hitting Haftar even in his rear. base in dagaalka weli eastern waa Libya.
socdaa So waana there's mid very ballaaran little willingness mushkiladuna to waxa ay tahay labada dhinac ee tripoli iyo xaftar waxay rabaan inay qaadaan dagaal culus maleeshiyaadka xaftar waxay rabaan inay qabsadaan caasimadda dowladduna waxay rabtaa in xaftar ay ku weerarto saldhiggiisa ku yaala bariga dalkaasi sidaasii daraaddeed ma jirto rajo muujinaysa in labada dhinacba ay hadda diyaar u yihiin inay isku tanaasulaan hay-adaha samafalka ayaa sheegaya in xarumaha caafimaadka ee u dhow caasimadda liibiya ee tripoli ay buuxaan maadaama uu dhimasho ka badan konton qof iyo dhaawac kor u dhaafay boqol iyo siddeetan qof ay ka dhasheen dagaaladii u dambeeyey hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in shaqaale gaadhaya sagaal qof ay ka dhinteen kuwaasi oo laba ka mid ihi ay dhakhaatiir ahaayeen mid ka mida dhakhaatiirta geeriyootay ayaa dhintay isaga oo dad ku dhex daaweynaya baabuurka ambulanska ah ee gurmadka degdega ah afhayeenka hay-adda w h o tarik jazarafij ayaa sheegay in weeraro kala duwan lagu qaaday shaqaalaha caafimaadka kuwaasi oo ay ku dhinteen labiyo soddon shaqaalaha caafimaadka ah tan iyo sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankii waxaana uu tilmaamay in boogsigoodu uu ka soo horjeedo gebi ahaanba shuruucda caalamiga ah To respond to this spike in violence, the health sector pre- prepositioned supplies in advance in order to respond quickly and effectively. Emergency medical supplies and trauma kits were prepositioned in four strategic sites.
iyada oo laga Supplies are sii sufficient taxadarayo colaadda sii to kordhaysa hay-adaha caafimaadku waxay sii kaydiyeen waxyaabihii loo baahnaa si deg deg loogu heli karayo marka uu dagaal dhaco qalabka gurmadka deg dega ah ayaa la dhigay afar goobood oo istaraatiiji ah qalabkan iyo dawadan ayaa loogu talagalay in lagu daweeyo laba boqol iyo toban kun oo qof muddo saddex bilood ah dhinaca kalena afhayeenka hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r ravina shamsdani ayaa sheegtay in madaxa hay-addaasi ay ugu baaqday dhammaan dhinacyada dagaalamaya ee ku dagaalamaya liibiya in ay tixgeliyaan shuruucda caalamiga ah oo ay ilaaliyaan dadka rayidka ah The High Commissioner stresses that the principles of distinction, proportionality, and precaution must at all times be fully respected.
madaxa hay-adda qaxootiga adduunka ee u n h c r waxa ay sheegtay in loo baahan yahay mar kasta in taxadar iyo feejignaan la muujiyo waxayna tilmaantay in beegsiga dadka rayidka ah iyo weerarada aan loo meeldayin ay noqon karaan dembiyo dagaal intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgeliyo
aad buu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo inala socodsiinaya xubintaasi amuuraha islaamka haatana kusoo dhowaada ciyaarihii iyo cabdulqaadir samakaab
aynu ku bilownay kulamo ka tirsan koobka yurub liig ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulankii ugu adkaana uu dhex maray kooxaha arsenaal iyo naaboli ciyaartan ayaa waxa ay ka dhacday garoonka imaratis ee iska leedahay kooxda arsenaal waxaana labiyi eber ku badisay kooxda arsenaal kulamada kale ee dhacay ayaa waxaa ka mid ah kooxda slava braha ayaa waxa ay martigelisay kooxda chelsea laakiin chelsea ayaa hal iyo eber ku badisay kulankaasi benficana waxa ay afar iyo laba kaga badisay kooxda enraj frankfort kooxda kale ee valencia ayaa waxa ay u martisay kooxda ay isku waddanka yihiin ee villareal waxaana valencia ay ku badisay saddex gool iyo gool iyadoo loo arkayo in valencia ay haddaba sii carbuunatay wareegga samafinalka maadaama ay garoonkeeda ku martigelin doonto kooxda villareal oo haddaba ay kaga soo badisay saddex gool iyo gool dhinaca kalena weeraryahanka ay ku dhaarato kooxda kubadda cagta ee tottenham iyo xulka ingiriiska harri ken oo dhaawac uu soo gaaray ayaa la sheegay inuu garoommada ka maqnaan doono inta ka hartay xilli ciyaareedka harri ken oo ah kabtanka xulka lagu naanayso saddexda libaax ee ingiriiska ayaa ku dhaawacmay kulankii kooxdiisa tottenham ay isaga hor yimaadeen kooxda kale ee manchester city oo ka tirsanaa koobka horyaalada yurub oo kooxdiisa ay guulaysatay xidigaha kooxda manchester city oo cabsi weyn ka qabay weeraryahanka ayaa si gaar ah bartilmaameed uga dhigtay ka hor inta aan dhaawac looga saarin kadib markii taakalo xun uu ku qabtay xidiga fabian delef oo daafaca baasha bidix oga ciyaara kooxda manchester city maqnaanshaha harri ken ayay dhibaato ku noqonaysaa kooxda tottenham oo dadaal ugu jirto inay ka mid noqoto afarta sare ee sannadka dambe si ay uga qayb gasho koobka yurub iyadoo kulamo badan oo muhiim ah oo go'aamin doono booska ay tottenham ku dhammaysan doonto sanadkan ay u harsan yihiin wararkeennii ugu dambeeyey ee ciyaarahana waa naga intaa
waa tahay aad buu umahadsan yahay cabdiqaadir samakaab haatanna bal aynu leexano dhinacii heesaha dabacsan heestan bal nala dhegaysta
geedi shambow ayaa ugu dambaysay idaacaddeenna subaxnimo ee saaka iyo caalamka oo ay idinla socodsiinayeen anigoo cabdiqaadir samakaab ah haaruun macruuf iyo bashiir abiikartani inta idaacaddeenna dambe aanu kaga kulmi doonno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Shambhala Gajit Gopawagari